devil is a lie. Them other girls can't compete with mine.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystiyaal waa afar tobanka juun sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah tababar la xidhiira ka hortagga xagjirnimada oo loo qabtay macallimiin iyo ardayda ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ee muhiimad weyn buu lahaa gaar ahaan dhallinyarada iskoolada iyo waxbarashada ku jirto muhiimadu lahaa iyo dhallinyarada bilaa shaqada sababtoo ah ee digniin buu ahaa waxyaalo badan baa nala baray oo ku saabsan tabaha ugu halista badan ay isticmaalaan kooxaha xagjiriinta ay dhallinyarada ku kasbadaan ama fikriya diini ha ahaato ama hab dhaqaale ha ahaato ama ideological ha ahaato ama tababaha ay isticmaalaan o dhan baa nala baray ee qaabka ugu dhibyar ay kuusoo dhexgeli karaan iyo meel kasta ay kuusoo mari karaan marka waxaan filayaa intan ay kasoo qayb gasho aan ka faa'iidin intii dambe aan uga sii faa'iideynin way ka faa'iideen waxaad kaloo ad maqli doontaan warbixin ku saabsan nin dhallinyaro ah oo si sixliqaan ah waddooyinka jowhar ee burbursan dayactir ugu samaynaya kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
rikoorkii labaiyo tobanka sana aheyd ee ra-iisul wasaare uu ka ahaa israa'il benjamin netanyahu ayaa axaddiisu gabagaboobmay kadib markii baarlamaanka israa'il uu ansixiyey dowlad isbeddel cusub oo uu hogaamiyo neftali benet waana dhacdo dhif iyo naadir ah oo ay dad badan oo israa'iiliyiin ay rumaysan karaan laakiin codbixinta ee aadka laysugu riiqmay ee lixdan iyo konton iyo sagaal codadka kalsoonida ee isbahaysiga garabka bidix bartamaha garabka midig iyo xisbiyada carabta oo aan wax badan wadaagin marka laga reebo rabitaanka in xilka laga tuuro netanyahu ayaa hoosta ka xariiqaya jilicsanaanta isbahaysigaasi magaalada tal aviv kumanaan qof ayaa isku soo baxay wadooyinka si ay usoo dhoweeyaan natiijada kadib afar doorasho oo natiijo la-aan ku dhammaaday oo muddo laba sanaa ka dhacay israa'el dhegaysiga maxkamadaynta hogaamiyihii xilka laga eriyey ee myanmar ansan suki ayaa isniinta maanta ah ka bilaaban doonta maxkamad hoos tagta ciidamada qalabka sida kadib muddo afar bil ah oo ay ka soo wareegtay markii ciidamadu ay afgembiyeen dibadbaxyo maalinla ah ayaa ka soconayay myanmar tan iyo bishii febraayo oo ay jenaraalada ciidamadu xilka ka qaadeen dowladdii ay hogaaminaysay taasi oo soo afjartay dimuqraadiyaddii dalkaasi ka jirtay toban sano kacdoonka dadweynaha ayay militarigu kaga hortageen ciqaab adag oo keentay inay dhintaan in ka badan siddeed boqol iyo konton qof sida ay sheegeen kooxaha dabagalka ee dalkaasi taliska ayaa dacwo ku soo oogay haweenaydan haysata biladda nabadda ee nobel iyagoo ku eedeeyey inay aqbashay koob iyo toban kilogaraam oo dahab ah iyo inay jebisay sharciyada dalkaasi kooxda difaaca ee suukiya ayaa isniinta maanta ah waxay su'aalo weydiin doonaan markhaatiyaasha ku marag furaya eedaha ah inay si khalad ah u dhoofisay raadiyoyada isgaarsiinta ee loo yaqaano wakitaki iyo sidoo kale in ay ku xadgudubtay xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta covid sannadkii hore markii uu socday ololihii doorashada oo xisbigeeda national democratic league uu ku guulaystay duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington ku dhowaad labaatan dhallinyaro ah oo isugu jira macallimiin wax ka dhiga iskuullada madarasooyinka mu'aadiniin iyo imaamyada masaajidada kuwaasi uu ka kala socday deegaanka iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa loo qabtay tababar ku saabsan ka wacyigelinta fikirka xagjirnimada ardayda wax ka barata madarasooyinka iyo iskuullada tababarkan oo ay qabatay hay-adda bisha cas ee dalka kenya ayaa waxaa bixinayay khubaro ku takhasusay ka hortagga iyo wacyigelinta dhallinyarada ee arrimaha xagjirnimada axmed nuur maxamed iyo gool ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab tababar ku saabsan sidii daayarta wax ka barata goobaha lagu barta diinta islaamka iyo sidoo kale iskuullada looga wacyigelin lahaa fikirka xagjirnimada ayaa waxaa loo qabtay dhallinyaro ka kala socotay goobaha lagu barto diinta islaamka oo macalimiinka ah imaamyada mu'aadiniinta iyo sidoo kale macalimiinta wax ka dhigta iskuullada ku yaala dhadhaab dhallinyaradan oo isugu jirtay kuwo ka socday deegaanka iyo sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa tababarkan ku saabsan sidii daayarta looga wacyigelin lahaa fikirka xagjirnimada ayaa intii uu socday waxaa tababarkan bixinayay quburo ka taho ka hortaga fikirka xagjirnimada iyadoo kasoo qaybgalayaashii tababarka la faray sidii daayarta wax ka barata deegaanka dhadhaab haddii ay tahay kuwa deegaanka iyo weliba sidoo kale kuwa qaxootiga looga wacyigelin lahaa fikirkan xagjirnimada ubrada ayaa waxay sheegeen in macalimiinta ay door weyn ka qaadan karaan sidii daayarta ay uga wacyigelin lahaayeen fikirka xagjirnimada islamarkaana ay u ogaan lahaayeen ardayda fikirkan aaminsan amaba markaasi ay dhici karto in markaasi lagu aqriyey ubroda ayaa intii uu tababarkan socday waxay soo qaateen tusaalayaal dhowr ah sidoo kaleetana waxay halkaasi kusoo bandhigeen wadamo dhowra ay tababaro noocan oo kalea ay ka bixiyeen islamarkaana ay ku guulaysteen goobahaasi waxbarasho ee wadamadaasi ku yaalay in macalimiintu iyo sidoo kale markaasi hogaaminta dhanka diinta ay door lixaadla ka qaateen sidii da'yarta looga wacyigelin lahaa fikirka xagjirnimada tababarkan markuu soo idlaaday ayaa qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaystay tababarkan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a waxay ooga warrameen waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarkan iyo doorka ay ka qaadan karaan inay da'yarta ka wacyigeliyaan fikirka xagjirnimada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu amiin axmed cabdulaahi waxaan ka tirsanaya dhalinyarada ku nool xeryaha qaxooti trainingkii ay hay-adda red cross kenya noo qabatay anagoo isugu jira dhalinyarada qaxootiga iyo kuwa deegaanka muhiimad weyn buu lahaa gaar ahaan dhalinyarada iskoolada iyo waxbarasho ku jirto muhiimadu lahaa iyo dhalinyarada bilaa shaqada sababtoo ah digniin buu ahaa waxyaala badan baa nala baray oo ku saabsan tabaha ugu halista badan ay isticmaalaan kooxaha xagjiriinta ay dhalinyarada ku kasbadaan ama fikriya diini ha ahaato ama hab dhaqaala ha ahaato ama ideological ha ahaato ama tababaha ay isticmaalaan o dhan baa nala baray qaabka ugu dhibyar ay kuusoo dhexgeli karaan iyo meel kasta ay kuusoo mari karaan marka waxaan filayaa intan ay kasoo qayb gasho aan ka faa'iidin inta dambe aan uga sii faa'iidin amiin tababarkan wuxuu ku saabsanaa sidii ardayda wax ka barata iskuullada kuwa deegaanka iyo kuwa xerooyinka looga wacyigelin lahaa fikirka xagjirnimada inta badanna waxaa diiradda lagu saarayay in dhallinyarada ka qayb qaadanaysa tababarkan ay gaarsiiyaan dhallinyarada kale iskuullada dhigata marka maxaa kaaga baxay tababarkan tababarkan runtii horusocoso wax badan baa nooga baxay waxaa jira waxyaalo badan ood malaysan karin ood u malayn karin macnaha in lagu soo mari karo lagu kasban karo oo aad markaa iska garana oo de markaad hawshii dhexka ka jirto unaad arkayso runhaantisaan filayn dhallinyaro badan hore ay ugu baxeen marka tababarkan wuxuu ifinayay habaha ugu halista badan aynan dadkuna ogeyn bulshaduna ayna fahansaneen ee lagu kasban karo dembi dhexdooda lagu gelin karo macnaha dembigii maraad lagu dhex istaajiya kama badbaadi karta moogta ka hortag buu ahaa marka dhalinyaro badan baa kaga badbaadi karta annagana intaan uga sii faa'iideynay inuu anfacaan filayaa guud ahaanna intaan kasoo qayb gashay aad baa uga mahadcelinayaa bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayda waxaa waaye cabdinaasir saciid degaale waxaan ka mid ahay maarata culamada dhadhaab maxaa dhihi jiray ku nool ay wax ka dhigaan imaamna waan nahay dugsi dhigana waan nahay marka waxaan rabaa inaan maarata ka hadlo maxaa dhihi jiray training ay noo qabteen reer coros waxayna ka hadleen ilmaha waxbarashada maaragtay maaragtay in waxbarashada lagu dadaalo ilmahana waxa sida maaragtay xagga jirka maaragtay ayaan xalli jiray oo ilmaha la fasaadinayo maaragtay meelahan waxaan qaldan la gelinayo in laga hadlo waxaana jeclaan lahaa koley aan cabdinaasif maooniyid waxaan jeclaan lahaa training in la badiyo culamada loo yeero markaas laga hadlo hadda arrinta iyada aan xalli jir aan qabanay wax baa laga faa waxyaalo badan oo isbedel badan baa ka dhacay oo maaragtay aan ka fahnay marka saa daraadeed waxaan jeclaan lahaa reer coros inay maaragtay training noo yeeraan oo aan ka hadalno maaragtay anaka culamada waayay macalin cabdinaasir traininkan sidaan ka dhawaajina wuxuu ku saabsanaa sidii ardayda wax ka baratay iskuullada iyo madrasooyinka looga wacyigelin lahaa fikirka xagjirnimada marka tababarkan maxaad ka faa'iideen door intee la eg buusa ka qaadan karaa inaad da'yarta goobaha waxbarashada dhigata aad ka wacyigelisaan xagjirnimada wuxuu ka qaadan karaa maaragtay arrin badan buu ka qaadan karaa waxaa ka mid a maaragtay kurayda dhalinyarta maaragtay intay diinta barteen haddana iskaga tegeen inay maaragtay la wacyigeliyo mar kasto aan naftay kula hadlaayo traininga waxyaa loo jeer saddex jeer baan galay oo liigu yeero lisoo wacay saa daraaddeed marka waxaan u arka maarata inay maarata arrinta ayada ee wax bedel fara badan maarata u ka imaaday oo waxaa lihi jiray dhalinyartii midda kale dhalinyarta waa la qaldaya oo maarata fikir kaleo maarata gooni waa lagu shubaa maskaxdooda laakiin hadda maaratay fikir fiican maarata loo sheego oo maarata la wacageliyo oo mar kasta waxaa lihi jiray loo yeero oo maarata xagga diini ana koley ninka waxaan madrasada iyo iyo dugsiga yaan dhigaa oo maarata macalinka ah saa daraaddeed ilmaha haddii maarata la wacageliyo mar kasta oo wax loo sheego waxaan qaldan waxaa lihi jiray laga soo joodiyo waxyaal badan baa laga fahmaya ayay hay-adda bisha cas ee dalkani kenya ay uga gol leedahay sidii da'yarta looga wacyigelin lahaa khatarta ay leedahay fikirka xagjirnimada islamarkaana macalimiinta wax ka dhiga iskuullada iyo sidoo kale madrasooyinka imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidada ay door laxaad la uga qaadan lahaayeen sidii da'yarta ay uga wacyigelin lahaayeen fikirkan xagjirnimada oo dhibaatooyin fara badan ku haya dunida axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
لبحاضي دبرك يا
waxaa jira dhallinyaro isxilqaantay oo kaabiyaasha dhaqaale ee dadweynaha dib u dayactir ku sameeya si iskood ah magaalada jowhar waddo muhiim u ah issocodka dadweynaha iyo gaadiidka ayaa waxaa dayactir ku sameynaya wiil dhallinyaro ah iyadoo arrintaasin ay soo dhoweeyeen wadayaasha gaadiidka kala gedisanaya isticmaala waddadaas warbixintan waxaa magaalada jowhar ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane marka runtii meeshaan hadda yarkan uu samaynayo waxaan maaragtay dhibaan ku qabnay dhowr mootaa ku gadoontay halkan waa buundada isnaay ee magaalada jowhar waxay u dhexaysaa ama ay isku xirtaa warshadii hore ee sonkorta jowhar iyo xaafadda horseed waa waddo ay isticmaalaan gaadiidka kala gedisan ee isaga kala goosha xaafadaha magaalada jowhar marka la gaaro xilliyada roobka waxaa aada u adag in waddadan la adeegsado waxay yeelataa bohollo gaadiidka qaar ay shilal ku galaan magacayga waxaa layidhahdaa cabdikariin maxamuud nuur bashkaa waxaa ka mid ah bataajleyda ka shaqaysato magaalada jowhar marka runtii hadda yarkan uu samaynayo waxaan maaragtay dhibaan ku qabnay dhowr mootaa ku gadoontay wallah waa yar dhallinyaro oo runtii yani tusay in maaragtay dadka ay kala wanaagsan yihiin meesha aan dhibka ku maraynin waxay ku taallaa isnaay isnaay iyo waxay u dhexaysaa buundada isnaaya la yidhaahdaa horseed iyo waxay u dhexaysaa warshadda waa meel aan dhib ku mari jirnay mootooyin badan ku gadoomeen dad badan ay ku jajabeen isbeddel weyn ayaa waddada xilligan ka muuqda waxa uu istaagay cabduqaadir abuukar islowjeeste oo si isilqaan ah ciid ugu shubay godadkii ay shilalka gaadiidka ku geli jireen marka xilli roobaadka uu biyo dhigo waxa uu la hadlay idaacadda dhallinyarada v o a isagoo sheegay in uu indhaha ka qabsan waayey dhibaatada waddada ka jirta sidaasina uu ku bilaabay dayactirka waddada waxaan ku dhastay magaalada horseed ee xaafadda gacanliwaax wallaahi bilaaniya horta maalinaa mayahan soo maray waxaan ku soo maray baama moota oo geeska qaadayso meeshaana gud ay tahay oo halabna gud uraaraacsan tahay oo gudoomi rabto moota sidii oo gacanta oo wariixni haddana waxaan la soo kulmay moota meeshaan gudoonta maalinta iidii ahayd maalinta kalenta waa ku xigta haddana waxaan aragnay nin oo moota u saaray lama cunug moota meeshaan ool gudoonta etii adeegsatay la hadda oon haayo ma laha waxaan yeystay aniga sidanida soo go-da iskulinyahay aan yeystay macnaa magaalka shaqa waa leedahay laakiin waxaa waaye baledkaada oo falxuma taalo ina oo shaqa oo laga qabo waysi ceeb waaye aan inaa ka dayi waaye magaalkii oo shaqa oo taalo oo laga shaqeynaa shug iyo waxaas dhallinyarada kaxaysa mootobajaajka ee ka shaqeeya inta u dhexaysa buundada isnaay ee xaafadda horseed ayaa hadda waxa ay yihiin kuwo si caadi ah u isticmaalaya iyadoo muddooyinkii dambe shilal joogto ah ay ka jireen
boqolkiiba sagaashan la isticmaalaabo dhibaatada waddadan waxaa dhib ku qabnaa haddii oo roob do-o meel la mara male dhiiqa keliya waa god iyo don waa meel la mara male mooto ina ka dagaan riixabo hadda wallahi maasha allah ninkaan halkaa qof haddii lagu daydo walahi walaag badanaa ka soo baxaayo ewel meeshaan waxay ahaan jirtay meel god iyo doon ah oo aan la mari karinba dhowr moota ay ku gudoontaa dad badanaa ku dhaawacba godi doona mootadii ma mari kartaba looga ka jabtay mootada waa futa gudoomaysaa mootadaba anagoo mootalib lagu wataa mari waay meeshaan haddana maasha allah hadda sida waxaan kusoo maray si nadiifa kusoo maray runtii yarkan waa yar isxilqaamay oo aada u wanaagsan marka soomaalida dee ool waxaan wax kasta ay isla wada qabo lahayn wax naga alaaw ilahay maba jireenba laakiin yarkan waxaan leeyahay hala taageero inta meesha maraysan waxaan leeyahay maaragtay gacan weyn hala siiyo marka assalaamu calaykum waraxmatullah idaacaddana waa salaamaya oo runtii si sharaf leh waayo meelaha noo camal ayaa waraysiga loogu baahan yahay say u taallo waa ujeedaa jaaloweri siday ahaan jirto hadda iyo markii hore waxaa jiro lacago aan badnayn oo laba kun ilaa kun shilinka soomaaliga ah oo cabduqaadir ay wadayaasha gaadiidka mootobajaajka ay u garteen inay ku taageeraan wallaahi maanta iyo shalay iyo farqa u dhexeeya waa farqa waaweyn aad iyo aad u culus waayo ibni aadankii oo bunsheek imaanaya dhaha maasha allah warniyaw si camal lugtaa kuu duceynaysa wadankan waan ismalahay waxaan kugu kaalmeyna male nin lama ku isiye nin saddex ku isiye noqotay dadkii lugtu socdayas noqotay dadkan faa'iida aan ku qabo ma laha laakiin waddankaygan u dhinto faa'iida aan ku qabo ma laha badaajooliya waxaa waaya laba kun saddex kun saa gacanta akareemin le waama waa iso taago ma laba kun saddex kun waxa liiw ma laakiin dalkaygan u dhinto waaya waxa waaye wax walbana waxaa u oran dalkaada uu dhimo dalkaada magac alxamdulilahi kariim noloshayga qoysku ka afisaa laakiin ani ahaantayga cabduqaadir abuukar islowjeeste waa shakhsi caan ka ah xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxa uu leeyahay xaas iyo caruur nolosha reerkiisana waxa uu ka maareeyaa qarashka uu ka helo shilimaadka ay gaadiidleyda waddada isticmaalaya ugu talagaleen waa qofkii ugu horreeyey ee u istaagay in deegaankiisa uu wax ka qabto marka ay timaado dadka magaalada jowhar ku nool xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
dhinacii heesaha ayaannu mar kale jaleecayna dhegaystayaal kusoo dhowaada heestan
Ilahum
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
Admira Kalana, Bakariyo.